subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa subax jimcaha lixda bisha agost sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan idaacadda saaka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada idaacaddeenna saaka dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dilal ku soo badanaya xaafadaha magaalada toronto ee dalka kanada
xaafadda olstaff waxaa ku soo dadbadanayay in dhoweytaba wakhtiyo badanna aynu ku weynay dhallinyaro aad iyo aad u qiimo badan oo bulshadeenna ka mid ah qaar kalena maaragtay waa lagu dhaawacay dhowr jeer jimcihii aynu soo dhaafnay hadda wiil yar oo laba toban jira ayaa isna la dhaawacay waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warkii dunida ah oo aan idin akhriyo madaxweynaha cusub ee dalka iiraan ibraahim ra'iisi ayaa waxaa lagu hordhaariyey golaha baarlamanka ee dalkaasi ibraahim raisi ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii sideedaad ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan madaxweynaha cusub ee iiraan ayaa dhaarta kadib waxa uu sheegay in uu taageeri doono dadaalada diblomaasiyadeed ee xayiraadda loo qaadayo dalkaasi iiraan raisi ayaa afarta sano ee soo socota waxa uu xukumi doonaa dalkaasi iiraan australia ayaa waxa ay sii wadaa halganka iyo dagaalka ay kula jirto nuuca delta ee cudurka covid sagaal iyo toban ee magaaladeeda ugu weyne sydney waxaana magaaladaasi ay sheegaysaa in tiro maalinla ah ee kiisaska cusube ay jiraan iyadoo gobolka victoriana uu ku dhawaaqayo xirid hal toddobaada sydney oo iyadu ku dhow usbuucii toddobaad ee xiritaan sagaal toddobaada ayaa waxaa laga soo sheegayaa laba boqol iyo lixdan iyo laba xaaladood iyo shan dhimasho afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ilaa iyo hadda dalka australia ayaa waxaa lagu arkayaa kiisaska iyo dhimashada oo yar laakiin heerarka talaalka ayaa hooseeya iyadoo boqolkiiba labaatanna dadka ka weyn lix iyo toban sano si buuxda loo tallaalay xiritaanka victoria ayaa waxa ay keentay siddeed xaaladood oo cusub oo jira waxaa hadda xiran saddexda magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi ee sydney melbourne iyo brisbane subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington xaaladaha xaafadaha soomaalida ay ku badan tahay aan idhaahde ee magaalada toronto ee dalka canada gaar ahaan xaafadda falestaf ayaa dhowaan waxaa lagu dhaawacay wiil laba iyo toban sano jir ah oo ka tirsanaa qowmiyadda madow kadib markii rasaas lagu furay xaafaddaasi dhowr dhallinyara oo soomaaliya ayaa hore loogu dilay xaafaddaasi xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south weston ee falestaf ay qayb ka tahay ayaa dowladda gobolka waxa uu ka codsaday in ay bulshada ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka la xiriira hubka faysal xasan oo sidoo kale war-saxaafadeed ka soo saaray arrintaasi ayaa waxaa u warramay waryaheena v o a ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji waxaana ugu horreyn uu ka jawaabayaa waxa uu ku saabsanaa war-saxaafadeedkaasi
war-saxaafadeedkani waxa uu ku salaysan yahay xuseen soo la socoteed xaafadda fullstaff waxaa kusoo badbadanayay in dhoweytaba wakhtiyo badanna aynu ku weynay dhallinyaro aada iyo aada u qiimo badan oo bulshadeenna ka mid ah qaar kalena maaragtay waa lagu dhaawacay dhowr jeer jimcihii aynu soo dhaafnay hadda wiil yar oo laba toban jira ayaa isna la dhaawacay wiilkaas oo runtii ka badbaaday caafimaad qaba isniintiina reerka waan booqday waan la kulmay marka waxaa jiray markaasha qof horey loo go-aamiyey oo aan la dhamaystirin taas ayaan doonaya markaa inaan maarata deg deg ah arrintaas maarata wax looga qabto sidoo kalena waxaa loo baahan yahay taageero mug weynna dowladdu inay u fidiso xaafadayda iyo xaafadaha kale ee lamidka aba sidaa daraadeed waxaan kaloo warqadaan u qoray ninka cusub ee haysta aqalada maaragtay dowladda oo runtii ma garanaysaa magaciisa la yidhaahdo jack sharmer oo aan maaragtay marka horena aan soo dhaweynayo markii xigtana aan doonayno inuu uu shaqadaas dardar hor leh uu geliyo sidii wixii ay ballan qaadeenna maaragtay loo fulin lahaa waa tahay faysal maxay tahay waxyaabaha aada ku xustay war-saxaafadeedka oo aada is leedahay way habboon tahay in la hirgeliyo si wax looga qabto dhibaatooyinka la xiriira ee dalalka ka dhacaya falstaff xuseen waxyaabaha aan ku xusay war-saxaafadeedka waxaa ka mid ah in markii hore la go-aamiyey in xaafadda maaragtay labaatanka iyo soddonka iyo afartanka falstaff in maaragtay la sameeyo in labada meelood ee laga soo gala ee ah maaragtay bariga iyo galbeedka xaafadda labaatanka iyo iyo iyo afartankaba in maaragtay la dhigo gate ama meel laga soo galo meelaha kale ee iyaguna furfuran fenska ama maaragtay gidaarka xaafadana in la awdo oo la dhamaystiro iyagana si bulshada xaafadaas degan ay u dareemaan inay yihiin dad nabad qaba oo wax dhibaataa oo loo geystan aysan jeed dadka imanayana la ogaado markay meesha soo galayaan meesha laga soo galo ee labaatanka iyo afartankana markaas qolooyinkan constableka ay fadhiyaan si marka ay u ogaadaan cidda gelaysa iyo cidda ka baxaysa si xaafadda dadka degan ay u dareemaan nabad maxaa sabab u ahayay kula tahay in xaafadan aada xildhibaanka u tahay york south western gaar ahaan falstaff uu weli ka dhacayo dilalka dhalinyarada iyo rabshadaha la xiriira qoryaha xaafadeenna waad la socotaayo khaasatan falstaff waxaa in badanba kusoo noqnoqday dilalka dhalinyarada qowmiyadeena iyo qowmiyadaha kaleba ka tirsan taasna waxa ay tahay xuseeno waxaan anigu u arkaa inay tahay dayacaad baaxad leh oo maaragtay dowladda hoose iyo maaragtay dowladda dhexe iyo tasaraba ay dayacday marka waxyaabahaasa buddig u ah waxaa loo baahanya marka in lasoo afjaro oo laga hortago si markaa dadka xaafadda degani ay u dareemaan nabad dadka xaafadda degani waa inay isku duubmaan waa inay noqdaan dad wada jir ah waa inay wada tashadaan waa inay qeyb wada ahdaan waa inay dhibaatada way wada haysataa markaas si aan loo kala qaybin waa inay midoobaan oo ay mid noqdaan si ay markaas ay ay xaafadooda ay uga dhigaan mid ay iyaguna maaragtay ay foojigan yihiin wixii aan deganan inay soo galayana ay maaragtay ka foojignaadaan marka wada shaqeyn ay yeeshaan ugu dambeyntii waxaad ku xustay war-saxaafadeedka lacago dowladda gobolku ay ka jirtay dhalinyarada maxay yihiin lacagahaasi maxayse lacagahaasi oo kale ee la siinayo dhalinyaradu ay ka tari kartaa wax ka qabashada dhibaatadan xuseen waa ku mahadsan tahay su-aashaas dayacadan ku saabsan in maaragtay dowladda ay jirto the learning opportunities grand oo uu maaragtay jaray ugu yaraan lacag gaadhaysa taageerada ardayda lagu taageerayo saddex boqol iyo soddon milyan na uu kasii jaray iyadana maaragtay barnaamijka grantska ama taageerada dhaqaalaha ee loo fidiyo dadka mental healthka ku saabsan taasna waxa weeyaan dhalinyaradiina meelo badan oo ku ciyaari jireen oo u furnaana in laga laga xidhay marka dayaacadani waxa ay keenaysaa marka in loo fidiyo taageero si markaas wixii laga jaray dib loogu soo celiyo ay markaa helaan taageero dowladoodu ay siiso waxaa loo baahan yahay markaa in ay noqoto mid dhalinyarada iyo jiilalka yaryar ee soo koraya ay markaa aysan iskuul ka dhiganaynin ay helaan meel ay ku ciyaaraan oo loo fidiyo shaqo waktiga iskuulka uu xiran yahay si ay u mashquul u ahaadaan taasna waxay u baahan tahay maalgelin maalgelintaas ayaanu dabcan doonaynaa dowladdani inay wax ka qabato
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xildhibaan faysal xasan oo laga soo doortay xaafadda york south western waxaa u warramayey wariyaheena v o a ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji shacabka deegaanka bodaay ee degmada ijaara ayaa waxa ay horjoogsadeen dhismaha waddada tareenka ee dhex maraysa gobolka waqooyiga bari ee dalkaasi kenya waxaana deegaankaasi booqday guddi madaxweynaha dalkaasi kenya u xilsaaray oo soo dhegeystay cabashada shacabka reer ijaara haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheena v o a maxamed faarax shire dhismaha wadada weyn ee tareenka iyo wadada weyn ee isgarab socotay laamiga inta badan dhex mari doonta qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga dalkani kenya oo ay dowladda ugu talagashay in adeegyada kala duwan ee dekada laamu kasoo imaanaya ay ku gaarsiiso koonfurta dalka suudan iyo dalka itoobiya wado weynna dhex marin doonta gobolada waqooyiga dalkani kenya ayaa shacabka deegaanka boodaay ku dhaqan ee kauntigani gaarisa waxay ka muujinayaan cabasho dhanka adeeg bixinta iyo weliba magdhow loo sameeya dadka ku dhaqan deegaankaasi xaqaan ku doodhayn xaqaan ku taaganna baan nagama oho lilaahi aanqam labalaba ma oho dad waaba iska lilaahi dowladdii kenya intaasan ku soo daalle waan garab dhacnay saan u dooranayna uhuru uhuru uhuru uhuru mike baki axsaan weligiis muu noo tarin ilaha ayuu ku gilay anigan aligan anigan binto axmedey binto axmed dhaqan aadanaa lii dhahaa ijaaraan horaan ka soo guure gaajaan ka soo guure beeraan int ku fartay ceel dheere aan beer ku fashay waxgaradka kala duwan oo kulan ballaaran ku qabtay deegaanka booday siyaasiyiinta iyo saraakiil kala duwan oo ka socotay wasaaradda dhulka ee dalkani kenya iyo wadooyin kale la hadlaya waxay dhammaantood isla wada garteen in habraaca haatan dowladdu ay ugu talagashay inay magdhowa ugu samayso shacabka ku dhaqan deegaankaasi uu yahay mid ka hooseeyo habraaca lala soo maray dadka deegaanka laamu magacayga waxaa la dhahaa maxamuud cadow xaaji barre budaay aniga waxaan deganaay konton iyo shan sana laabseetadu meesha soo mare annaga waxaan rabnaa inaan ka faa'idno sidaan arkaynana wax faa'iidoo nooga soo socoto ma leh taragtayaa la soo dire wax nagala qabta oo nagala biimeeye malaha tuna intaay naga fadhidaa tuna intaay naga fadhid gurigaa la imaana intuu ku fadho alla cabira annaga baloodaan ku lehen beeraan ku lehen inta wax la cabira ma laha marka dowladda waxaan leeyihi annaga waxaan rabnaa laabseedka inaan ka faa'idno oo dhulka noola liibeeyo carrada in noola liibeeyo haddaay xoog nugu marayo iidaa u taallaa laakiin annaga laabseedka wax faa'iidoon ku haasano saacaddan ma jiro alijiisaan ku magacdhiiriya bawdaay markaan ka warramo bawdaay biyo waa inugu qaadeen oo aabbahay ku dhintay nin walaalkaya laba walaalahayna harriyaa ku dishay alla subxaanau wa tacaala muxuu nooga dhigay jisa inuuna soo maro tareen dekadana la furo dad didaay askar unar ordi amaan aragna un arrintaas maxaan rabnaa inay si maslaxo ah oo dowladda dowladda kayna maanta kale ma horjoogan shacabkan uu ka hor hadlay guddi gaar oo madaxweynaha dalkani kenya uu xil saaray la socodka wadooyinkaasi laamiga iyo wadada tareenka ee inta badan maraysa gobolkan ayaa waxay sheegeen in haatan wadada laga marinaya qeybo ka fog tuulooyinka waxayna dalbanayaan in tuulooyinkaasi lagu soo aadiyo wadooyinka sima wadooyinkaasi ay u noqdaan kuwo maanafacaad mustaqbalka ay ka maanafacaadi karaan dadka degmooyinkaasi ku dhaqan inaan kuna noqonoba ma aha waxaaban sugayne haqi laama meeshan waa boodaay waa kenya laamana waa kenya waxaan rabnaa dekedan laama ay ka soo kacday ilaa meeshay degi dowladdu ay aqaan nima sheegay taas waad ka saysiin laama waxa loo liibeeye aan meeshan ka rab waan waanye maya laama waa kenya annakana kenya ana had xoog ma wadno annaka gabadha ku-xigeenka countigani gaarisa mudane cabdi dhaqane ka hadlaya kulankaas ayaa waxa uu sheegay in shacabku ay isdejiyaan dowladduna ay haatan kala shaqaynaysa hab walba dowladda dhexe qaab walba oo shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan magdhow loo siin lahaa annaga hortaale waan sabood garaynaynaa laabseed danbeweyn baa noogu jirta annaga haddaan wax kalena ka helin waddaan ka helaynaa wadda ma ahansane bahalkii kasoo dego kasoo dego containerkii kasoo dego lamu bot meesha ugu hor u istaagayay maxay noqon doontaa boodaay shaha laga cabi wax baa laga gadani dukaamaha furmaayin beecsharaha furmi horta waa inaan garab istaagno waddadan midda labaad waddadan madaxweynaha uhuro kenyatta aan asaan ugu haynaa asagaa howlgeliye oona ka shaqaysiinaya anagoo dhan waan joognaa illi aanan ogaano wadada meeshaay mari iyo dadweynaha faa'iidada ay ka helayeenna kama harayno insha allahu tacaala wasaaradda dhulka iyo wadooyinka guddi u xil saartay arrinkan ayaa dhammaantood waxay ahaayeen guddigaasi kuwa dhagaysanaya cabashooyinka shacabka dib markii shacabku hakad geliyeen wadda weyn oo ka timaada deegaanka laamu gobolada waqooyigana soo dhex maraysay ayagoo ka cabanaya magdhow la-aan deegaankaasi ka jirta iyo weliba qorshaha wadooyinkaasi loogu talagalay goobaha ay marayaan ooyaa culul ay ka muujinayeen shacabka mas-uuliyiintii ka socotay labadaasi wasaarad ayaa waxay isla garteen in tixraac lagu sameeyo cabashada shacabka magdhowna loo sameynayo iyadoon la baalmaraynin hanaankay dowladda ugu talagashay mashruucaasi labsidka loogu magacdaray ee inta badan qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga mari doono ayaguna ay noqon doonaan kuwo ka faa'iidaysan doono maxamed faarax shire v o a garisa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
alqiyaas haddii uu donald trump ka guulaysan lahaa mar labaad doorashadii ka dhacday maraykanka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka israa'iil benjaminna uu heli lahaa codad ku filan oo uu kusii ahaaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxaa dhici karta in xaaladda bariga dhexe iyo iiraan aanay sidan ahaateen barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxaynu ku eegaynaa ciidamada maraykanka iyo reer galbeedka oo ka baxaya deegaamo badan oo ku yaala bariga dhexe iyo afghanistan oo ay ka baxeen ciidamadii neeto ee maraykanku hoggaanka uu ahaa dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe waxay sheegayaan in haddii labadaasi arrimood ee aynu kor ku soo xusnay dhici lahaayeen in iiraan dagaal ay maanta ku jiri lahayd netanyahu intii uu xilka hayay geed sare iyo geed hooseba waxa uu u fuulay in la weeraro iiraan sida ay aaminsan yihiin dad badan oo ka faallooda arrimaha gobolkaasi sacuudigu waxa uu cilaaqaad la samaysan lahaa dalka israa'iil weli waxaa socda wadahadaladii iiraan iyo reer galbeedka oo uu maraykanku koow ka yahay sacuudigu waxa uu yareeyey dadaalkii uu uga jiray iyaga iyo israa'iil oo arrimahooda diblomaasiga wax iska bedelaan boqorka jordan oo sigtay in xilka laga qaado waxa uu noqday madaxii dalalka carabta ee ugu horeeya ee booqda aqalka caada tan iyo intii uu joe biden noqday madaxweynaha maxamed haaruun biixi oo ka faallooda arrimaha islaamka degana magaalada london ayaan weydiiyey bal inuu sawri naga siiyo sida ay xaaladdu noqon lahayd haddii ay donald trump iyo netanyahu ay soo noqon lahaayeen haddii ay labadaas hogaamiye soo noqon lahaayeen ay talada sii hayn lahaayeen dabcan waxay sii wadi lahaayeen un siyaasadoodii ay sida wadajirkaa u wadeen ee ahayd in israa'iil loo sameeyo saaxiibo oo wadamadan bariga dhexe ee carabta ah ee ahayd in israa'iil loo sameeyo saaxiibo oo wadamadan bariga dhexe ee carabta ah la hoos keeno rabitaanka israa'iil iyo sida israa'iil u aragta bariga dhexe iyadoo laga duulayo unoo la ballaadhinayo heshiiskii ay u bixiyeen ibrahim accoordka kaasoo dhigayay in israa'iil laga dhigo quwadda keliya ee ama dhaqaale ama militari ee bariga dhexe ka jirta wadamada carabta ee meesha joogana ay saaxiib la noqdaan dhow iyadoo ujeedka fogna uu ahaa in wadanka iiraan la go-doomiyo oo already go-doonsanaaba in go-doomintii lagu sii xoojiyo iyo in qalalaase cusub bariga dhexe laga bilaabo oo ay ugu horeyso in iiraan haddii ay suurto gasho weerar military lagu qaado israa'iil arrintaa aada bay uga shaqeynaysay runtii netanyahuna aada buu arrintaa u daneynayey guriga cadna donald trump oo uu wakiil ka yahay wiilka uu soo dega u yahay coshner ayaa arrintaa aada u daneynayey dad badan oo kuurgara arrimaha bariga dhexe ayaa aaminsan inaan wax badan iska bedelin siyaasada bariga dhexe iyo maamulka cusub ee joe biden reer galbeedka ayaa ku booriyay wadamada ay u arkaan inay dimuqraadiyadda ay doonayaan ay ku yar tahay inay ku liitaan qabashada doorashooyinka ogolaanshaha xisbiyada siyaasadda iyo caburinta xoriyatul qowlka dalalkaasi dowladaha muslimiinta ayay u badan yihiin gaar ahaana dalalka ku yaala bariga dhexe isbedel intee leeg ayaa haddaba ku yimi qaabkii maraykanku ula dhaqmi jiray wadamada bariga dhexe gaar ahaana dalalka khaliijka su-aashaas ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsikni ee dalka finland madaxweyne baiden ballanqaadadiisii ahaa inuu soo celin doono maqaamkii dalka maraykanku ka taagnaa caalamka ayuu haddana si gaar ah wuxuu taargetka u saaray dalalka khaliijka sida baxrayn kuweyt cumaan sacuudi arabiya imaaraadka iyo qatar waxaanu xoog saaray in uu dib loo mideeyo arrimihii dalalka khaliijka ee lahay ama ururkii khaliijka wuxuu kaloo xoog saaray inaanay dalalkan aanay saameyn ku yeelan dagaalada sokeeya yeman ka socda kuwa libiya ka socda kuwa ka socda etoobiya oo aanay dronatiskooda iyo ciidamadooda iyo dhaqaalooda aanay gelin inay ixtiraamaan xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka in heshiiska eeraan si midaysan loo wada galo marka hadda duulaansiin buu u diray maadaama uu konton sano ku jiro foreign policyga wuxuuna toos ula hadlay dowladda sacuudiga wuxuu toos ula hadlay dowladda imaaraadka wuxuu toos ula hadlay dowladda qatar in colaada la yareeyo dhexdooda ah in mataqaanaa xiriirkii taariikhiga ahaa ee maraykanka iyo dalalka khaliijkan la soo celiyo iyadoo mar kasta la ilaalinayo deganaanshaha gobolka marka madaxweyne baiden maadaama hadda xafiiska wax yar joogo haddana isbedel muuqdaa ku yimid oo waxaad ka dareemi karnaa sida ay dalalka dalalka imaaraadku markiiba uga gaabsaday arrimaha libiya iyo arrimaha etoobiya iyo arrimaha syriya markaa taas baa keenaysa iyo khilaafyadii ka jiray dalalka qaliijka dhexdooda oo yaraaday isbeddel xawaare ku socda ayaa ku yimid siday isu beddeshay xidhiirkii uulal ahaa cabdilfataax halsiisi maraykanka marka loo eego donald trump oo ay isugu dhowaayeen si aada bayden wixii ka dambeeyey dagaalkii qasa waa uu ka dabciyey halsiisi culayskii uu ku hayay markii xilka uu qabtay waa maxay haddaba sababtu waa kan mar kale maxamed caalin madaxweyne baiden iyo tiimkiisa arrimaha dibadda waxaa u qorshaysneyd in madaxweynaha dalka masar lagu qasbo cabdalfataax al siisi in kaalmada uu maraykanku bixiyo uu dhiil kula galo in xuquuq insaanka uu wax ka hagaajiyo inuu xisbiyada badan furo inuu arrimaha militariga yareeyo in masar ay dib ugu soo noqoto waddada dimuqraadiyadda haddana arrintaa waxaa fashiliyey dagaalkii dhex maray israa'iil iyo falastiin oo ay masar qayb weyn ka qaatay colaadda in la joojiyo xamaas laga dhaadhiciyo in dagaalkaas gantaalaha lagu garaacaya israa'iil la joojiyo israa'iil dhibaato badan ay u geysatay dadkii deganaa marinka gaza marka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antonia blinkid ayaa bishii shanaad labaatan lixdeedii madaxweyne cabdulfataax alsiisi la kulmay waxaana soo dhowaaday hogaanka baiden iyo masar waxaana la ogaaday inay muhiimad weyn tahay in masar ay door weyn ka qaadato arrimaha israa'iil iyo falastiin arrimaha bariga dhexe arrimaha libiya arrimaha webiga niil marka waxaad moodaa in baiden qasbayso mar kasta khilaafka bariga dhexe inaan masar looga maarmin gaar ahaan marinka canaal suways oo maraakiibta maraykanku ay maraan xaaladda adduunkuna isbedeli karo marka masar istaraatiijiyada canaal suways iyo maqaamka bariga dhexe ee weyn iyo wadanka saddexaad ee qaaradda africa ugu badan wadan badan oo mataqaana kooxa islaamiyiin oo kacdoon ka wadan dhinaca sinai marka baiden siyaasadiisii ahayd xuquuq insaanka wax badan baa iska bedelay uu doonayay inuu barashar ku saaro cabdilfataax al siisi waagii uu donald trump ahaa madaxweynaha maraykanka qorshahu waxa uu ahaa inay israa'iil noqoto awoodda bariga dhexe dhinaca dhaqaalaha iyo awoodda milatarigaba israa'iil waxa ay doonaysa inay u sheegto dalalka suniyiinta ah ee bariga dhexe inay siin doonto awood kasta oo ay kaga hortagaan iiraan kuna sii haystaan xukunka dhaqaale badan ayaanay kaga qaadi lahayd israa'iil iyo sacuudiga ayaa doonaya inay noqdaan marinka dhaqaalaha bariga dhexe laakiin in shimbir keliya hal dhagax lagu dilo waxaa meesha ka saaray isbeddelka siyaasadda hoggaanka ee dhacay laakiin sida ay aaminsan yihiin dad badan oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe isbeddel la taaban karaa maba uu iman intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil
dhegeystayaal aada weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington subax wanaagsan ayaana mar kale idin leenahay haatanna kusoo dhowaada heestan shariif cabdalla ku luqeeyo
abin ma hurdoy aaday kor joogoy dharar mahargal adombabay qelaye wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama an harineya annan waanageyey hadal macaaney wadna hadi haleeshayo bada hirgaanaysa runtii kuwaayea runtii kuwayo runtii kuwaaye roonayriya makugu helaya waheniweyno hagaagi hoyadii ku dhashayay naga hallayde waan kala habawnea waan kala habawno waan kala habawnay roonayriya makugu helaya abay helayoy i hababiyay mid kaloo laahayaya baan kaga qaray wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama aan harineya jacaylaya bana hantiyayoy adigaygu hawlayo igu hagargalay wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama aan harineya
waan hoobtay hodanaya anna weli kama aan harinaya heestaa shariif cabdalla halkeeda ay nooga socon doontaa hase yeeshee haddii aan mar kale idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa madaxweynaha cusub ee dalka iiraan ibraahim ra'iisi ayaa waxaa lagu hordhaariyey baarlamanka dalkaasi ibraahim ra'iisi ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii siteedaad ee jamhuuriyadda islaamiga ee dalka iiraan madaxweynaha cusub ee iiraan ayaa dhaartaasi kadib waxa uu sheegay in uu taageeri doono dadaalada diblomaasiyadeed ee xayiraadda loo qaadayo waddankaasi iiraan ra'iisi ayaa afarta sano ee soo socota waxa uu madaxweyne ka ahaan doonaa waddankaasi iiraan austraaliya waxa ay sii wadaa halganka iyo dagaalka ka dhanka ah nuuca delta ee cudurka covid sagaal iyo toban ee magaaladeeda ugu weyn ee sydney oo sheegaysaa tiro maalinla ah ee kiisaska cusub iyo iyadoo gobolka victoriana uu ku dhawaaqayo xirid hal toddobaada sydney oo ku dhow usbuucii toddobaad ee xiritaanka sagaal toddobaad ayaa waxaa la sheegayaa in laba boqol iyo lixdan iyo laba xaaladood iyo shan dhimasho afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ilaa iyo hadda dalka austraaliya ayaa waxaa lagu arkayaa kiisas iyo dhimasho yar laakiin heerarka tallaalka ayaa iyagu hooseeya idaacaddeenana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa subaxnimo intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daandurey oo idinle sidaa iyo nabadgelyo